habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha ogostna waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali.com waxaan idaacadda si wada jireed kugu soo jeedanaya caawa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo haaruun macruuf
dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda cawaysnimo waxaa ka mid ah shirkii qurba joogta uga socday magaalada muqdisho oo maanta lasoo gebagabeeyey qodobana laga soo saaray iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay soomaaliya meel nabada inay tahay soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed dibadda ka soo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dagaalka iyo dib usoo kabashada dalka ka qayb qaadanayo soomaaliya yacni intaasoo maxaan ku idhahdaa waxyaabood oo ayaa ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood ee lasoo dhaafay waayo waxaa sidoo kaleeto dhegaystayaal aad maqli doontaana safiirkii jabuuti ee soomaaliya ee wakhtiguu ka dhammaaday dayib dubad rooble oo sheegay in soomaaliya ay dariiq horumara ay ku socoto inkastoo ay caqabado jiraan waraysi ayaanad kaga haynaa waxaa laga baxay kumeelgaarkii kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaan in soomaaliya horumarkayga laga shaqeeyo wixii khilaafadeeda dhacay way dhaceen xaaladihii adkaa ay soomaaliya soo martayna waa lasoo maray waana la arkay laakiin iminka ummadda soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooda siday u ilaalin lahaayeen unbaa muhiima
urur goboleedka igaad oo ka digay in al-shabaab hadda ay ka baxday urur soomaaliya keliya ka jira kuna fiday waddammada gobolka waxaa kaloon idiin haynaa etoobiya oo deeq bini'aadminimo gaarsiisay dadka ay daadadku aafeeyeen ee gobolka hiiraan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haysaa idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka musharax xisbiga jamhuuriga ee madaxweynenimada maraykanka donald trump ayaa maanta soo bandhigaya qorshihiisa arrimaha dibadda siyaasadu ugu magac daray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta ah taasi oo diiradda saari doonta sidii loo burburin lahaa ururka isis iyo ururada kale xag jirka ee cadowga ku ah dowladda maraykanka ragga ay iskaashiga lale ama gacanyarayaasha u ah donald trump ayaa sheegay in hadalkan uu ka jeedin doono gobolka ohio islamarkaana donald trump uu ku doodi doono in dowladda maraykanku ay iskaashi la samaysato waddan kasta oo doonaya in la burburiyo ururada xag jirka ah stephen miller oo ka mid a kalkaaliyaasha donald trump ayaa wuxuu sheegay in donald trump uu sheegi doono oo odhan doono in dowladda maraykanku aysan dooran kalin saaxiibadeeda balse ay farta ku fiiqi karto cadowgeeda hadalkan ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka donald trump haddii uu noqdo madaxweynaha waddankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qalalaaso siyaasadeed uu dhowaanahan ka jiray waddankan kadib markii donald trump uu ku eedeeyay madaxweynaha waddankan barack obama iyo hillary clinton inay iyagu ay aasaaseen ururka daacish hadalkaasi oo markii dambe donald trump uu sheegay inuu ahaa mid kaftan ah donald trump oo ah nin maalqabeen ah ayaa raadinaya xilkiisii ugu horreeyay ee la doorto isagoo doonaya inuu bisha nofembar doorashada dhici doonto haddii ugu guuleysto uu bedelo madaxweynaha waddankan barack obama magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee milwaki ee gobolka wisconsin ayaa waxaa xalayto markii labaad ka dhacay dibadbaxyo iyadoo koox dad ihi ay booliiska ay isku dhaceen iyagoo ka cabanayay dilka nin madowa oo booliiska uu magaaladaas ku dilay waaxda booliiska ee milwaki ayaa waxa ay sheegtay in hal qof la toogtay intii rabshaduhu ay socdeen xalay islamarkaasina booliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si ay qofkaasi dhaawacmo cisbitaalka u gaarsiiyaan dibadbaxyo kuwan la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaalada kadib markii askari ka tirsanaa booliiska uu laba jeer toogtay selville smith oo madowa oo saddex iyo labaatan jir ah kadib markii baabuurkiisa loo joojiyey waxaa mas-uuliyiintu ay ku tilmaameen fal laga shakiyo oo ahaa ninkaasi inuu hubaysnaa tom bred duqa magaalada milwaki ayaa waxa uu sheegay in videoga kaamirada uu xirnaa nin boliisa ay muujinayso in ninkaasi madow uu qorasitay waaxda boliiska milwaki ayaa waxaa dibadbaxyo kuwan la midixii ay ka dhaceen sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii oo lagu sameeyey markii askari boliiska ka tirsanaa uu dilay nin madow ahaa oo hubaysnaa oo aan hubaysnayn aan idhaahde oo xanuunka dhimirka qabay
hay-ada u dhaqdhaqaaqda xuquuqda muslimiinta dalkan maraykanka oo lagu magacaabo keer ayaa ku yaboohday abaalmarin dhan toban kun oo dollar oo la siiyo ciddii soo sheegta ciddii ka dambeysay dilkii nin wadaad ahaa oo lagu toogtay magaalada new york ninka wadaadkee la toogtay oo lagu magacaabo mowlaana akunji oo konton iyo shan jir ahaa iyo kalkaaliyihiisa oo lagu magacaabi jiray thara udiin oo isla lixdan iyo afan lixdan iyo afar jir ahaa ayaa maalintii sabtidii lagu toogtay magaalada new york hay-adda keer ayaa hadalkan jeedin doonta maanta oo isniina magaalada new york nihaad cawad oo madax ka ah hay-adda keer ayaa wuxuu sheegay in abaalmarintaasi ay gacan ka geysan doonto sidii loo soo qaban lahaa cidda ka dambeysay weerarkaasi oo uu ku tilmaamay mid bahalnimo ah booliiska ayaa sii daayay muuqaalo ee qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi ilaa haatan ma aysan bixin sababta loo malaynayo inay ka dambeysay dilkaasi loo geystay imaamka iyo kalkaaliyihiisa dhinaca kalena bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada new york ayaa waxay dilkaasi ku tilmaameen inuu salka ku hayo faldembiyeed nacayb ah
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington inkastoo weli saameynta abaaro xoogan oo ku dhuftay dalkaas etoobiya ay la ildaran yihiin kumanaan kun oo qof ayaa haddana dowladda etoobiya waxay deeq bini'aadminimo oo kala duwan ay gaadhsiisay dadka ku nool gobolka hiiraan oo weli la daalaadhacaya saameynta daadadkii dhowaantan gobolkaasi ku dhuftay warigeenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray mucaawinadan oo ay dowladda ethoobiya ugu deeqday dadka baledweyne ee waxyeelladu ay ka soo gaartay daadadkii ku dhuftay horraantii bishii julaay ayaa waxay gaaraysaa in ka badan ilaa saddex kun iyo lix boqol oo tan oo isugu jirta cunto iyo dawo sida uu sheegay safiir ku-xigeenka ethoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan ku wareejiyey sida la wada ogsoon yahay waxaa ka dhacay gobolkan gaar ahaan magaalada baledweyne fatahaad aad u xun dowladda federaalk etoobiya waxyaalaha ugu deeqday yani fatahaadii halka ka dhacday burka laba kun shan boqol labaatan loor bustooyinka toban kun makarooniga toddoba boqol lixdan shan karton baastada kun saddex karton saliidda saddex boqol labaatan iyo afar caag marakaneecada afartan kun teendhooyinka boqol xabo c s b wax la yidhaaho kun boqol dawooyinka oo kala nooc xanuunbaabiyaha antibiotiga afartan karton caanaha bowderka ah toddoba kun caaga layidhaha blastic shiidka shan boqol biscuitka ilaa afartan waxaa lama iloowaan ay tahay mar alle markay bulshada reer hiiraan gaar ahaan baledweyne u baahnaayeen yani daadku magaalada uu kuwad yacni macaawino noocayna soo gaadha annaga naftaan waxay noo tahay wax weyn noo tahay wax la yidhaha mataqaantaa high moral ground ayaana siinaysaa duqa degmada baledweyne cumar aadan ibraahim ayaa ka mahadceliyey kaalmada dowladda ethoobiya waxaana uu sheegay in ilaa toddoba kun oo qoys loo qaybin doono marka aad iyo aad waxaa ugu muhiimsan dadkii oo mataqaanaa barakacay dadkii oo mataqaanaa dhibaato badan iyo wakhtigii oo loo baahnay ay soo gaartay raashinkaas iyo mucaawinadaas kala duwan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dowladda etoobiya mucaawanada ay noo keentay wax weyn ayay ka bedelaysaa mataqaanaa noloshooda waayo waxay kusoo hami waxay yeelan karaan mataqaanaa inay wax kale ay sii samaystaan dadkaas ay kusii mataqaanaa kumeel gaar ahaan waxayna usii cunaan toddoba kun oo qows mataqaanaa ugu talagalin inaan u qaybino safiir ku-xigeenka ethoobiya jamaaludiin mustafa ayaa intaa raaciyey in dowladda ethoobiya soomaaliya amniga oo keliya aysan ka taageerin xiriir iskaashi oo dhinaca horumarkana uu jiro iyadoo waxyaalo badan ay soomaalida nagu xaman jireen hadda ka hore oo ahayd amniga bes ayaad ka qayb qaadataan waxaa jirtay sanadkaan soo dhaafinay in saddex boqol iyo konton arday oo waxbarasho aan siinay heshiisya ilaa labiyo toban heshiis aan la galnay dowladda federaalk ee soomaaliyeed iyada oo weli ay abaaro ka jiraan etoobiya oo shan milyan ka badan ee abaar ku sugnayd waxaan garwaaqsannay in aan la qaybsanno xanuunka walaalheen ee reer hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne waxaan ognahay in dhiigooda iyo xanuunkooda iyo dhiigga iyo xanuunka anagu yahay in aan waxba aanan ka hagaran ayay ahayd yacni dadka ruux marka kuu baahan yahay markaas marka saaxiibtinimada walaaltinimada dhabta ay tahay daris baan hanay walaalaan hanay waxyaala badan anaga dhexay gobolka hiiraan waa noga duway gobolada kale mar walba dowladda etoobiya shacabka etoobiya dalka etoobiya waa idin garab istaagay mar walba mar haddaad xanuunsantihiin iyo haddaad farxsantihiin labada waxaa jirtay kaalmooyin badan oo dadka reer beledweyne loo yaboohay xilligii fatahaadda laakiin ma dhicin in dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda ay u helaan mucaawinada sidii loogu talagalay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiyey soomaaliya dayib dubad rooble oo wakhtigiisii uu dhammaaday ayaa berito ka tegaya magaalada muqdisho ka hor intuusan bilaabin shaqadiisa cusub ee ah safiirka jabuuti ee dalka qatar rooble oo muddo toddoba sano ahaa safiirka jabuuti ee soomaaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadii uu kasoo qabtay soomaaliya waryahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa danjiraha kula xiriiray khadka telefoonka wuxuuna marka hore weydiiyey balsidoo u arko xilka ka dhammaaday
horta aad baan ugu faraxsanaa kanahay muddadii aan joogay soomaaliya oo oon odhan karayo waa qeyb aad u muhiima noloshayda aan la qaybsaday ummadda soomaaliyeed xaaladda ay ku jirto anigoo matalaya waddankayga jamhuuriyadda jabuuti taasina waxay ii ahayd sharaf gaara iyadoo aan ogsoonahay madaxweyne ismaaciil cumar jeele iyo ummadda soomaaliyeed waxa ay isku yihiin marka muddadii aan halkan joogay aan xilka hayay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay sidii wanaagsanayd aan iskula shaqaynay madaxda soomaaliyeed iyo sidii aan u garab istaagnay shacabka soomaaliyeed dhammaantii wakhti adag baa dabcan joogtay oo isbedello badan oo siyaasi ay ay gobolka iyo soomaalidaba ay ka dhex dhaceen waxyaabihii kuugu adkaayaad xasuusan doontid marka aad xilkan ka tegtid maxaa ka mid a
wallaahi run ahaantii soomaaliya kolkaan joogno waxyaabo badan oo dhaca way jiraan laakiin marka aan ka dhaqaaqno siyaasadda jabuuti ee ku wajahan soomaaliya annaga waxa aan diyaar u nahay xaalad kasti oo soomaaliya ay ku sugan tahay iyo wax kasti oo soomaaliya ka jira inaan qeybta koowaad aan ka qaadano in xataa haddii ay dhibaatooyin ay dhacaan ama isbedelo siyaasadeed ama khilaafaad iyo waxa intaasa aan noqono cidda maaragtaanay marjaca ee loo noqdo annaguna run ahaantii aada iyo aad baan ugu faraxsan nahay in ummadda soomaaliyeed ay muujiyeen bisayl siyaasadeed iyo kalsoonida buuxda ay ku qabaan madaxweyne ismaaciil cumar jele iyo jabuuti guud ahaan kolkaa waxyaabo badan oo dhacay way jiraan laakiin muhiimku waxa uu yahay soomaaliya halka ay ku socoto ummadda soomaaliyeed sida ay u howlgalayaan dhibaatooyin badan waa lasoo maray laakiin xal fiicanna waa la gaadhay iminkana waxaan leenahay soomaaliya waddo fiican bay haysataa maaragtaane horumar baa la hiigsanayaa doorashooyin baa soo socda waxaa laga baxay kumeel gaadhkii kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaanu in soomaaliya horumarkayga laga shaqeeyo wixii khilaafeeda dhacay way dhaceen xaaladihii adkaa ay soomaaliya soo martayna waa lasoo maray waana la arkay laakiin iminka ummadda soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooda siday u ilaalin lahaayeen unbaa muhiima waktiyo xasaasi ayaa nagu soo socda oo doorashooyinkiiya marka waxaan rajaynaynaa un doorashooyinkuna inay si kumaati u dhacaan oo aan dhibaato la lahayn soomaaliyana a halkeygii kasii socoto waan gartay jabuuti dabcan ciidamo ay usoo dirtay soomaaliya oo door ka qaata sidii nabadda dib loogu soo celin lahaa waxayna qayb ka yihiin howlgalka amisom ee midowda africa rajo intee la-eg baa ka qabtaa in soomaaliya ay ciidamadeeda dib loo dhiso bal arrintaa waayo dood badan baa inta badan muddo wakhti dheer baa laga sheekeynayay oo ilaa hadda sagaal sano ku dhow in ciidamada soomaaliya dib loo dhiso waa runta jabuuti ciidamo ayay usoo dirtay soomaaliya qaybna ka ah amisom ciidankayna marka ay imanayeen waxa ay la yimaadeen risaalad cad oo ah ummadda soomaaliyeed iyo horumarkayga marka intii ciidanku ay joogeen iyo meelaha ay joogeenba ciidanko ilaa iminka jooga meelaha ciidanka iyago au ka howlgalo waxa aad dareemi kartaa waxqabadka ciidanka iyo waxa ay ummadda u tarayaan ma kuma koobna oo keliya ciidan nabad ilaalina oo meesha jooga waa ciidan dhex galay shacabka soomaaliyeed waa ciidan ummadda soomaaliyeed maaragtaana ka shaqaynaya danihiisa waxaad arkaysaa iyagoo iskuulla dhisaya waxaad arkaysaa iyagoo ceelal qodaya waxaad arkaysaa iyagiioo mucaawiyooyin kala duwan u qaybinaya oo waxyaabaha ay waktiyada ay dhibaatadu dhacdo ama ama ama roobaba ay yimaadiin maaragtaana daadadku ay dadka ay ku fatahaan ama weliga maaragtaana beledweynaha uu fataho marka ciidankaasi waa ciidan risaalad wata risaalad ay ay ay ay siyaasamaysan oo siyaasadda ismaaciil cumar geelle ku shaqaynaysa waan gartay marka run ahaantii tababar fiicanna way u sameeyeen oo inta ay halkaa joogaan ciidamo soomaaliyeed oo fiican oo wanaagsan oo tayo leh iyay meesha ku tababareen baahidii ciidanka halkaa joogana waxyaaba wax badan bay ka qabteen marka wayna sii wadi doonaan arrinta waxa ugu muhiimsani waxa weeye dhibka soomaaliya si looga baxo in ciidan soomaaliyeed la dhiso annaguna waxa aan diyaar u nahay inaan qayb fiican ka qaadano dhismaha ciidanka soomaaliyeed marka waxaan lagu dadaalayaa oon annaguna haddii ilaaha idhaaho qayb laxaadna ka qaadin doonaa sidii ciidan soomaaliyeed oo awood leh loo heli lahaa si waddanka soomaaliyeed loo badbaadiyo dhibaatadana aan looga baxo waan gartay n adigu xilkan waad waad ka tegaysaa oo dabcan safiir cusub ayaa imka booskaaga bedelaya oo dhowaan howlgeli doona aadan xasan aadan maxaad is leedahay howlaha ugu waaweyn isaga hor yaala ee tusaale ahaan uu halkaa kasoo ambaqaadi doono oo dadku ay ka filan doonaan
safiir cusub baa dabcan imanaya oo walaalkay ah saaxiibkay ah inaan aada iskugu dhownahay ah oo meel aanaan ku wada noolayn waxna meel ku wada baran jirnay aqoon dheeraadana u leh ummadda soomaaliyeed kana mid ah orayaasha soomaaliyeed ee waaweyn oo gaar ahaana xagga dhaqanka iyo suugaanta marka walaalkay waxaan u rajaynayaa soo dhaweyn wanaagsan waxa au iman doonaa wakti maaragtaana doorashooyin la galayo kolley howlaha soo socdana waxay u baahan yihiin dadaal dheeriya ninkaan walaalkay dadaal fiican oo waxgarada uu leeyahay hawshaana si fiican buu furgaamin doonaa waxaan rajaynayaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan marxaladda soo socoto oo ah marxaladii doorashooyinka la filayo inay dhacaan bisha oktoobar haddii ilaaha yidhaaho marka doorashooyinkana waxaan rajaynaynaa inay si nabada u dhacaan ummadda soomaaliyeedna ay maaragtaan ay ay ay ay ay ay ay fursad hesho fiican oo maaragtaan ay ay doorashadana ugu dhacdo nabadgelyaduna ay wanaagsanaato
kaasina waxa uu ahaa danjirihii jamhuuriyadda jabuuti u fadhiyay soomaaliya dayib dubad rooble oo wakhtigiisu u dhammaaday waxa uu warramayey wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america maalmihii u dambeeyey waxaa soo hagaagaya xiriir ka dhexeeya iiraan iyo turkiga kadib markii wasiirka arrimaha dibadda iiraan uu booqday ankara oo ah caasimadda dalka turkiga xiriirka labada wadan ayaa hore ugu u xumaaday kadib markii labada wadan ay la kala safteen dhinacyadii isku haya colaadda sokeeye ee syriya sida uu istanbuul kaga soo warramayo wariyaha v o eda dorian jones dadaalada noocaani ah waxay sii xoojiyeen jawaabtii cambaaraynta ahayd ee deg deg ahayd ee iiraan u jeedisay afgembigii dhicisoobay ee bishii lasoo dhaafay laysku dayay dalkaasi turkiga inuu ka dhaco iyadoo ay jiraan xiisad dhinaca xiriirka oo ka dhex oogan ankara iyo reer galbeedka waa dhinaca kale waa kan waryahayaga nuur xasan nuur oo inoo soo jeediyey warbixintaas isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada ankara ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawlid jaawus olu aad ugu ammaanay dhiggiisa dalka iiraan maxamed jawaad zariif taageeradii uu u fideeyey intii uu socday iskudaygii afgembe ee dalka turkiga ka dhacay bishii aanu kasoo gudubnay habeenkii uu dhacayay iskudayga afgembi ma aanan hurdin ilaa subaxnimadii hore sidaasi oo kale saaxiibkay jawaad zariif ma hurdin wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda keliya ee shan jeer ila soo hadlay habeenkaas waana ninka aan inta badan hadalno si ka duwan dalalka reer galbeedka ee saaxiibada dhowla ah turkiga iiraan si dhaqso ah ayay u cambaaraysay iskudaygii inqilaab waxaa sii xoogaysanaya carada ay ankara ka qaadayso cambaaraynta ay midooda yurub iyo washington cambaaraynayaan gacanta adag iyo xarigga ay ku hayso dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin inqilaabkii fashilmay ee turkiga maqaal qoraha bogga siyaasadda ee wargeeska jumhuuriyad ee ka soo baxa dalka turkiga samiix idiis ayaa sheegaya in taageeridda xukuumadda teheraan ee ankara intii lagu guda jiray iskudaygii afgembi ee turkiga ay fududayn doonto hagaajinta calaaqaadka labada dal sidoo kalena ay turkiga ka dheerayn doonto xulufadiisa galbeedka Iran was the, one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
waxay isku dayeen inay xaaladda bedelaan iyaga oo ka faa'iidaysanaya oo waxa ay leeyihiin sacuudi carabiya iyo qatar ma doonaynin in ay aad u cambaareeyaan iskudaygii afgembi ee ka dhanka ahaa erdogan sannadihii dhowaa ee lasoo dhaafay sacuudi carabiya iyo qatar waxay ahaayeen saaxiibo xulufo dhow kula ah turkiga gobolka bariga dhexe waxaana xiriirka saddex geesoodka ah uu sii laxaadsaday kadib markii ay si wadajir ah isaga kaashadeen inay taageeraan dhinac ka mid ah kooxaha mucaaradka ee la dagaalama dowladda suuriya laakiin si ayshe sozen usler la taliyaha sare ee dhinaca caalamka ee madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa aaminsan in inkastoo ay jiraan kala duwanaansho labada wadan ah ay haddana xukuumadda ankara qaadanayso tallaabooyin ay ugu soo dhowaanayso tehraan We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
ma jiraan dhibaatooyin daran oo u dhexeeya Turkiga iyo Iran waxaa naga dhexeeya iskaashi dhinacyo badan leh oo ku saabsan gobolka kaliya waxaa jira kala duwanaansho dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee gobolka taasina waa sababta aan hadba dhinac u kala istaagayno laakiin taasi ma ahan dhibaatooyin daran oo saameyn kara xiriirka Turkiga iyo Iran ee gobolka intii ay socotay booqashada zariif ee magaalada ankara ee jimcihii labada wadan waxay ballan ku qaadeen inay xoojin doonaan iskaashigooda xagga dhaqaalaha gaar ahaan dhinaca tamarta ankara ayaa rabtay inay noqoto buundada isku xirta gaaska ay iiraan rabto inay geyso suuqyada yurub sooli ozil oo ah khabiir wax ka dhiga qaybta xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda kadiirhaas ee magaalada istanbul ayaa sheegaya in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono balse ay jiri doonaan mar walba kala duwanaansho dhinaca siyaasadda ah There will be a deepening of relations with Iran no matter what in economic terms, but Iran's hegemonic aspirations.
waxaa jiri doona xiriiro sii kala qoto dheeraado oo dhinaca dhaqaalaha ah oo aan la yeelanayno iiraan siday doontaba ha ahaatee laakiin siyaasadda madax taagga ah ee ay iiraan ku rabto in ay ku hagto gobolka qofkii doonaba ha horboodee waxay qodax ku tahay dowladda turkiga sidaas daraaddeedna sida caadiga ah waannu loolami doonaa waana iskaashan doonaa
booqashada wasiirka arrimaha dibadda iiraan ee dalka turkiga ayaa imanaysa wax yar uun kadib booqashadii uu toddobaadkan madaxweyne erdogan ku tegay dalka ruushka turkiga iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in ay si dhow isula xalliyaan colaadaha sokeeye ee ka ogan dalka suuriya iyo in ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda daacish warbixintii dorian jones uu nooga soo diray ankara waxaa inoo soo koobayay nuur xasan nuur
ururka igaad ayaa waxa uu sheegay in ururka al-shabaab uu halis ku yahay wadamada gobolka iyadoo xubno uu ku yeeshay inta badan wadamada gobolka sida kenya jabuuti uganda iyo ethoobiya warbixin uu soo saaray urur goboleedka igaad ayaa waxaa lagu sheegay in al-shabaab ay sameeyeen garab militari oo si weyn uga howlgala waddanka kenya iyagoo sidoo kalena abuuray garab militari oo lagu magacaabo oo ay ugu talagaleen in weeraro ay ka geystaan dalka ethoobiya warbixintan waxaa soo akhriyey haaruun macruuf
igaad waxay sheegtay in inkastoo xoogga ururka al-shabaab uu yahay dalka soomaaliya in haddana ururku uu noqday mid ka howlgala wadamada gobolka waxay warbixinta igaad oo la daabacay maanta sheegtay in hogaamiyihii hore ururkaasi axmed cabdi godane uu sameeyey garabyo militari oo loogu talagalay inay ka howlgalaan meelo ka baxsan xuduudda soomaaliya waxay sheegtay in garab ka mida ciidankaasi ay qaabilsan yihiin weerarada ka dhaca wadamada kenya tanzaniya iyo uganda waxaana garabkan ay warbixinta magaceedu ku sheegtay jeish aymon weeraro xiriira oo garabkan ay ka geysteen ayay tidhi waddanka kenya ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof waxaana ugu khasaaro badnaa weerarkii jaamacadda gaarisa oo sanadkii hore ay ku dhinteen boqol dad ku dhow boqol iyo konton qof iyo weerarkii bishii juun ee labada kun iyo afar iyo tobankii ka dhacay imbakatoni oo isna ku dhinteen in ka badan toddobaatan qof igaad waxay sheegtay in xubno badan oo ka mid a jeish aymon ay yihiin ajaanib oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada gobolka kuna hadla afka sawaaxiliga waxay sheegtay inkastoo hogaamiyayaal ka tirsan garabkan ay ciidamada kenya dileen haddana inay weli khatartoodu taagan tahay waxay igaad sheegtay in garabka al-shabaab ee lagu magacaabo al-hijra ay xiriir la sameeyeen koox ka tirsan dalka tanzaniya dhaqdhaqaaq ka wada oo lagu magacaabo ansaar muslim youth waxay sheegtay in cadaymaha ilaa haatan lahayo ay muujinayso in kooxdaasi ay isku dayda inay hub ka hesho al-hijra oo ka howlgasha kenya dhinaca kalena warbixinta igaad waxay sheegtay in al-shabaab ay muddo badan isku dayeysay inay weeraro ka geysato dalka etoobiya inkastoo ilaa haatan aysan taasi guul ka gaadhin waxay sheegtay inay kusoo dhowaatay inay weerar fuliso sanadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka markaasi oo koox ismidaamiyaal ah ay al-shabaab u dirtay caasimadda etoobiya adisababa hase yeeshee qaraxii ay maleegayeen uu si kama ah iyaga ugu qarxay waxay sheegtay in garab milatari oo lagu magacaabo jeish al cusra oo uu hogaamiyo nin lagu magacaabo calidiyaar uu qaabilsan yahay inuu weeraro ka geysto dalka etoobiya sida ay sheegtay igaad waxay sheegtay igaad in ninkaasi uu ka tirsanaa ururkii hore ee al-itixaad la dhihi jiray waxayna sheegtay in kooxdan ay sameeyeen al-shabaab ee lagu magacaabo jeish cushra ay tiradoodu gaarayso ilaa shan boqol oo nin oo isugu jira dad ka soo jeeda soomaaliya iyo weliba qoomiyadda oromada sidoo kale igaad waxay sheegtay in sanadkii hore al-shabaab ay isku dayeen weerar inay ka geystaan gudaha etoobiya iyagoo dejiya qorsho ballaadhan oo xubnihii fulin lahaana lagu geeyey dalka etoobiya balse weerarkaasi ay fashiliyeen hay-adaha amniga ee dalka etoobiya waxayna sheegtay ugu dambeyn in la qabtay laba xubnood oo fulin lahaa weerarkaasi igaad waxay sheegtay in weerarkaasi uu qorsheeyey islamarkaana uu madax ka ahaa ninka lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sandheere oo sidoo kale ku magac dheernaa cukaash oo bishii disembar ee aynu soo dhaafnay ay diyaaradaha duuliyaha wadan ee maraykanka ay ku dileen meel u dhow tuulada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose igaad waxay sheegtay in ururka al-shabaab lagu waajihi karo iskaashi ballaadhan oo ay yeeshaan wadamada gobolka waxay ku baaqday in la sameeyo guddi dib u eegis ku sameeya goldololooyinka caqabadaha waxayna soo jeediyeen in wadanka tanzaniya lagu marti qaado inay ka qayb qaadato dadaalada ay igaad hogaaminaysa ee looga hortegay al-shabaab waxay sidoo kale warbixinta ku baaqday in la kordhiyo aqoonta wadamada gobolku ay u leeyihiin walxaha qarxa ee lagu aaso dhulka oo halis sii fidaysa ku ah ciidamada amniga waxay sheegeen in loo baahan yahay aqoon ku saabsan ka hortegistooda iyo sidii baadhitaan loogu samayn lahaa kadib qaraxyada waxay ku baaqday warbixinta igaad in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga ay awood u yeeshaan inay si degdeg ah ay daraasad ugu sameeyaan xeeladaha isbedbedelaya ee ururka al-shabaab sidoo kale waxay sheegtay oo ku baaqday warbixintu in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga iyo kuwa sirdoonku ay samaystaan xarun ay ku wadaagaan wixii xog ah islamarkaana la dadejiyo ogolaanshaha sidii xogtaasi ay ugu wareegi lahayd hay-adaha sirdoonka ee gobolka
warbixintaasi ururka igad uu ka soo saaray ururka al-shabaab waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf oo istuudiyaha ugu wehliya
halkaad nagala socotaan waa voice of america goordha waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan shirka qurba joogta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese warkii dunida hay-ada dooda xuquuqda dadka muslimiinta magaalada new york ayaa ku yaboohday toban kun oo doolar oo abaalmarina in la siinayo ciddii soo sheegta ciddii ka dambeysay dilkii loo geystay imaamka masaajid ku yaala magaalada new york iyo nin gacan yaro uu ahaa maalintii sabtidii imaamkaasi oo lagu magacaabi jiray mowlaana akunji iyo ninka gacanyaraha uu ahaa tara udin ayaa meel dhow laga soo toogtay xilli ay ka baxeen masaajidka hay-adda keer ayaa waxay sheegtay in tallaabadan ay gacan ka geysan doonto sidii loo ogaan lahaa islamarkaana loo soo qaban lahaa ciddii ka dambeysay dilkaasi nihaad cawad oo ah madaxa hay-adda keer ayaa maanta arrintaasi kaga dhawaaqi doona magaalada new york booliisku waxay sheegeen ilaa haatan inaan la garanin ujeedada ka dambaysta dilkaasi hase yeeshee bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada new york waxay sheegeen in falkaasi xiriir la leeyahay nacayb
magaalada milwoki ee gobolka wiskansonna waxaa xalaytu markii labaad ka dhacay dibadbaxyo iyadoo koox dad ah booliisku ay isku dhaceen iyagoo ka cabanaya dilka nin madowa oo booliiska uu magaaladaas ku dilay waaxda booliiska ee magaalada milwaaki ayaa waxa ay sheegteen hal qof la toogtay intii ay rabshadahaasi ay socdeen xalay islamarkaasna booliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si qofkaasi dhaawacma cusbitaalka ay u gaarsiiyaan dibadbaxyo kuwanay la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaaladaasi kadib markii askari ka tirsanaa booliiska uu laba jeer toogtay silvervel smith oo madow ah oo saddex iyo labaatan jira kadib markii baabuurkiisa la joojiyey waxayna mas-uuliyiintu ku sheegeen fal laga shakiyey oo ahaa ninkaasi inuu hubaysnaa musharax xisbiga jamhuuriga mareykanka donald trump ayaa maanta laga sugayaa inuu soo bandhigo waxa uu ugu magacdaray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta ah taasoo uu sheegay inay diiradda saari doonto burburinta ururka daacish iyo kooxaha xagjirka ah dadka gacanyareyaasha u ah donald trump ayaa wuxuu sheegay in hadalkiisan uu ka jeedin doono gobolka ohaya uu ku dhihi doono in dalka maraykanku uu iskaashi la samaysto cid kasta oo gacan ka geysanaysa sidii loo burburin lahaa ururka daacish stephen miller oo ka mid a kalkaaliyayaasha mr trump ayaa wuxuu sheegay in mr trump uu odhan doono in maraykanku aanu dooran karin saaxiibadiisa balse uu farta ku fiiqi karo islamarkaan tilmaami karo cadowgiisa dowladda nigeriyana waxay sheegtay in ay la xiriirayso kooxda boko haram oo soo saartay cajal muuqaala oo cusub axaddii oo konton gabdhood oo ka mid ahaa gabdhihii ardada ahaa ee hore kooxda ay uga afduubatay jibog sanadkii labada kun afar iyo tobankii in dhowr gabdhood ay dhinteen kuwa harsana ay dalbanayaan in ay dhaafsadaan maxaabiis cajalada muuqaalka oo kow iyo toban daqiiqa ahayd oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqday nin wejiga u duuban yahay oo taagan oo agtiisa ay gabdhaha qaarna fadhiyaan qaarna ay taagan yihiin
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii qurbajoogta caalamka ee soomaalida oo looga hadlayay doorka bulshada ee qurbajoogta ee dibudhiska waddanka shirkan waxaa soo xiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waryahayaga cabdulqaadir cabdulle oo xafladda xiritaanka shirkan tegey ayaa warbixinta noo soo diray shirkan oo saddexdii ashee lasoo dhaafay golaha qurbajoogta soomaalidu ay ku lahaayeen magaalada muqdisho ayay kusoo bandhigeen waxqabadkooda la xiriira dib u soo laabashada soomaaliya iyo fikradaha hal abuuray kula soo laabteen dalka kulanka waxaa kasoo qaybgala ku dhowaad boqol qof oo ka kala yimid dunida daafaheeda dadkii kasoo qaybgala waxay ahaayeen dad u badan dhallinyaro hal abuur kusoo kordhiya soomaaliya kulanka gebagabadiisa maanta waxaa kasoo qaybgala madaxweyne xasan sheekh maxamuud wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya majel kintir iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya golaha diyaasbarada soomaalida ayaa kulanka ka soo saara warmurtiyeed saddexdii cishee lasoo dhaafay saddexdii maalmood uu socday waxaa golaha qurubjoogta soomaaliyeed shirkooda saddex iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii socday kasoo baxay waxyaabaha soo socda shirka ayaa looga hadlay mawduucyo badan oo kala duwan waxaana ka hadlay bahwadaagta qurbajoogta waxaa shirka furay mudane doctor cabdisalaam hadliye cumar wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdiraxmaan caynka waxaa bogaadin ay golaha g s d bogaadinaysaa ku qabashada shirka taariikhiga ah ee guusha kusoo dhammaaday laguna qabtay dalkeena gudihiisa waxaan qiraynaa dadaalka iyo juhdiga dhammaan xubnaha kasoo qayb gala shirkan ee suurtageliyay inuu guul ku dhammaado oo ay ku jiraan shirkadaha taageeray shirka oo la-aantood uuna shirka suurta galeen kuwaas oo lafdhabar u ahaa taabagalka shirka waxaan soo dhaweynaynaa wadatashiga iyo go-aanada faa'iidada leh ee ka soo baxay shirka ee ku saabsanaa qeybo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dardargelinta iyo sidoo kale dhiirigelinta maalgashiga dalka xawaaladaha tayeynta doorka qurbajoogta dalalka ay ku nool yihiin horumarinta sawirka guud ee qurbajoogta soomaaliyeed luuqadda iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga cabdiraxmaan caynta oo gebagabada kulanka ka hadla ayaa ugu yeeray qurbajoogta soomaalidu inay la yimaadaan shaqa abuur dadka soomaaliyeed ay kaga fadhiyaan xilligan wuxuuna xusay in soomaaliya xilligan aysan ahayn suuq loo soo shaqo doonta balse loo baahan yahay in dadka shaqay u abuuraan si meesha looga saaro fikirka kala duwanaanshaha xilligan ka dhexeeya qorax joogta iyo qurbajoogta soomaalida oo muddooyinkii dambe baraha bulshada looga hadlayay
dalkan waxaa waaye ninka wuxuu yidhi waan soo socdaa kowga waxna waa sidaa laba dhima maqashay haddaadan waxba keenaynina ha noo soo noqonin sababta waa idiin sheega soomaaliya xabaaloo kale waay xabaalaha maxaa la yidhi qor in la saaro maan qor lagama qaado moogtahay haddaadan waddankan hal qof shaqo gelin karin ha soo noqonin meeshaad joogtid wax ku ahaw shaqayso meesha ugu sarraysa ka gaar adiga wax isku fal laakiin waxaan ogaaday hadda dhibkan haysa ka mid ah allah baas waa nimid ilaa fursadii iska yaraayeen waa ku cariirin madow meeshaan joogaan ku cariirin fursadii waxaan ku cariirinay aad iyo aad ay noogu kacsan yihiin qurba joogta in lagu kacan waa mudana annagaana responsibility annaga kulka aad qaadanay sababtoo ah waa nimid qofaan rabnaa inaan shaqaalaysiino maxamed nuur waxaan leenahay ingiriis uu ku yimid hebelna banaadir university uu ka baxay
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta soo afmeera kulanka saddexda ashay ku lahaayeen golaha diyaasbarada soomaalida magaalada muqdisho ayaa ku bogaadiyay kulankooda isagoo xusay in kulanka muqdisho ay ku yeesheen uu yahay fariin cad oo muujinaysa in soomaalidu ay maanta isku tashatay isagoo taasi xusayn dadka soomaalidu maanta yihiin kuwa ay ka muuqato isku duubnaan eventigani waxa uu kusoo kordhinayay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax aada iyo aada u weyn ayuu kusoo kordhinayaa soomaaliya soomaaliya meel nabada inay tahay soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed dibadda ka soo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dadaalka iyo dib usoo kabashada dalka ka qayb qaadanayo soomaaliya yacni intaasoo maxaan ku idhahdaa waxyaabood oo ayaa ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood ee lasoo dhaafay waayo marka waxaan rabaa marka koowaad magaca eh, dowladda federaalka aanu ku hadlaya inaan horta aan idiin mahad celiyo oo aan idhaahdo aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin weji cusub iyo muuqaal cusub iyo maxaanku idhahdaay fariin cusub oo soomaaliya ah ayaad dirteen oo aada soo saarteen marka waa waa ku mahadsantihiin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waatan waryaheena muqdisho zaynab abuukar oo soo jeedisa
go-aankii dhowaan lagu gaaray shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ku saabsanaa wakhtiga doorashada soomaaliya la qabanayo sanadkan ayaa sidoo kale lagu go-aamiyey in boqolkiiba soddon laga siinayo haweenka baarlamaanka cusub ee soo socda halka aqalka sarena ay ku yeelanayaan boqolkiiba konton sidee loo arkaa saamiga dumarka loo qoondeeyey maxayse kaga duwanaan doontaa ballanqaadyadii hore waa xubinta dooda gaaban waxaa nagala qaybgalayaa caashe cabdulaahi ciise mudane hore uga tirsanayd baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa ee soomaaliya iimuno xasan maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada waxaana hadalka ku horeysay muno xaqiiqdii anigu waxaan qabaa maadaama haweenka soomaaliyeed la yiri waxaa la siiyey koonto cad oo oo lagu sheegaya xaqa ay ku lahaayeen ka mid noqoshada iyo ka qayb qaadashada go-aanada dalka waxaan u arkaa inay tahay guul usoo hoyato gabdhaha soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waxaana leeyahay tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore waa go-aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdii dalka ugu sarreysay golihii sare iyo golihii dhexeba ay go-aan cad ku wada qaateen in gabdhaha soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay ka mid noqdaan xukuumadda dalka iyo weliba inay ka mid noqdaan baarlamaanada baarlamaanka soo socda odayaasha dhaqanka ee beelahana lagu qancin doono in gabdhuhu ay kaalin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo koontadii ay ku lahaayeen islamarkaana ay tahay go-aan cad oo la wada qaato marka waa guul iyo horumar waxaa siinayaa caasho ee kootadan cusub ee boqolkiiba soddon la leeyahay dumarka waa loo ogolaaday sidee baad u aragtaa maxayse kaga duwan tahay tii hore arrintan waa arrin soo noqnoqotay oo mar waliba waxaa la yidhaahdaa haweenka koonta ayaa la siinayaa laakiin nasiib darada jirta waxaa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenkaba lasoo hadal qaadin ee halkaaseyto ay beelihii iyo qabaa'ilkii wixii ku qaybsadaan marka arrintaas arrin suurtagelaysa ma aha horaa loogu soo daalay haweenkuna waxaa laga dhigtaa mar walbeetaba markii barnaamijka waqtigaan saanoo kaleeto u jooga inaan jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxaaseyta inay abaabulaanoo inay taageeraan bisle laga rabaa iyo jaranjaradaas maahaane wax ay siinayaan oo ilaahay abuurtay ma ay jirto waa wax aan jirin oo horey loogu soo noogay oo horey loogu soo daalay oo horey loo soo arkay waa uun kusoo laaban doonaa muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay maxaad ku ayiday go-aankii soo waxaan isleeyahay wax cad waaye oo m- waxaa arkaysaa madaxdii go- dowlad goboleedyada isku timid m- go- dowladii dhexeyaa timid baarlamaankiyaa joogay ee, madaxdii baarlamaanka een, international community aa ka qayb galay waxaan isleeyahay gaabis haddii la waayana waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda Wa- waa mahadsantaa caasho adi horey baarlamaankii soomaaliyaad eh, ka mid ahayd maxaa eh, rajo xumada u muujinaysaa oo kuu muuqda aad aragtaa waxaan kuu sheega oo cadaan ah aniga waxaan ahaa garowga tuud dadkii ma aragtay loo xil saaray ayaan ahaa go-aankaasna oo lagu gaaray in haweenka boqolkiiba soddon la siiyo qoftii ku dhex jirtay ee markaasayta la go-aaminay ayaan ahaa isla markaasnaytan ee, barnaamijkii mar allaale markuu u imaaday inaan haweenkii aan la fiirinin iyo maxaan kuu sheegaa kootadoodii even international committeega xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay aan xitaa aan fiirinin oo aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda bannaanka layska dhigo oo la yidhaahdo waxaan haweena iska leh maahaane haweenku intaasaa la siiyey oo afka ah wax suurtagalaya ma aha haweenku wax ma qaban waaynin mana ka qaybgeli waaynin ayaga waaye waxa dalka iyo dadka maaragtay daacadda u ah oo maanta la doonaya in ay wax ka qabtaan laakiinse haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaanayto la dhahaya waa la siinaya kuwii horeet meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa waa mahadsan tahay Eh, waxay la mid yihiin bay leedahay eh, heshiisyadii iyo ballanqaadyadii horey loo gaaray oo inta layska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna Een, waxaan ka leeyahay xildhibaanada een, doodeeda een, cidna qof aamusan waxba ma siiso waxaad ogaataa simbal waxaad ka soo qaadataa gabdhaha hoyooyinka caruurtooda kasoo qaad canuga canuga ugu qaylada badan mar waliba ay ay u roontahay leedahay iska aamusi marka gabdhaha soomaaliyeed kaalintooda waxay uga muuqan weysay iyagaa aamusan nimanka waa ognahay ragga soomaalida iyo siyaasiyiinta soomaalida nin walba wuxuu u xusul duubaa inuu asaga helo xil inuu qabiilka asaga ka mid noqdo runtii een, waxay aaminsan yihiin inaysan gabdhuhu qabiilka ka mid ahayn laakiin aniga hadda fakarkan waxaan kusoo dhaweynayaa waa go-aan cad oo maalin cad la qaatay isla markaana ee, la qoray ee, la ab- la ogolaaday laysla qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed jaanisaa u furan waxba yaanan rajo beelina rajada aan leenahay waxay tahay dalkan annaga cidna nagama laha siyaasadda dalka cidna nagama laha wadankan baabi'iisa iyo horumarkiisa inagu labaduba gacanteena ku jira waxaan isleeyahay gabdhuhu ha u diyaargaroobaan xaqiiqdii siday u raadsan lahaayeen mid walba qaybteeda uga raadsan lahayd waxaa lagu keeni doonaa qabiil odayaasheeda cidna kama xigto xodxodasho haddii la dhaho cid kaga badan ma jirto gabdhuhu waxa- inay iyaga inay isdiyaariyaan waa xaqiiqdii ayaga hadday roolkoodii meeshii ay u baneeyaan raggu inay galaan hadday u baneeyaan waa laga galaa laakiin hadday iyagu dad soo jeeda yihiin oo aflaatan ka saac ay xaqooda raadinayaan oo ay hadlayaan ay leeyihiin anigu qabiilkan ka mid ah shakhsiyan anigu qabiilkayga haddaan maanta wax u raadsanay cidna ima siinayso marka gabdhuhu maadaama la yidhi 4.5 iyo qabiila lagu soo qaybinaya de- een, afar dhibic shana lagu keenaya gabdhuhu ha u diyaar garoobaan inay qabiilkooda ka mid noqdaan Eh, dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyey waxaa u sabab ah bay tiri muna ee dumarka ku jiray dowladda iyo baarlamaanka oo caasho qudheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyey kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen Eh, taa maxaa kaga jawaabaysa adigu jawaabtaasay ta jawaab jirta maaha sababtoo ah annaga waxaan ka waxaan ka qaybgalay shirarkii oo meeshii lagu goynayo go-aamada in boqolkiiba soddon la siiyo ay ahayd in aan ka qaybgalay aniga saddex qayb saddex baarlamaan oo aan soo maraynay intaas waa loo kootaa loo goynayay gabdhaha oo- oo la dhahaya ee boqolkiiba soddonaa la siina haddana ma suurtagelaynin ujeeddadaasna waxay tahay in aan qabiilku uuba u ogoleenba gabadha inuu inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dowladdii iyo dadkii international committeegiina in aysan dhihin aysan ku adkaynin qabaa'ilkii ciddii aan q- keenin intaasayto oo loo xil saarin qabiil kasteetaba intaasaa laga rabaa aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaasayto gabdho ku jiro la- lagama qabanayo eh, foomka lama dhihine wixii dhammaaba waa laysdardaray tiiyoo kaleetayna noqonaysaa aniga sida ila tahay waayo qabiilkaa ka xoog badan waxaaseyta qabiilka haddii aan la xakamaynin international committeega xakamaynin ee maxaan kuu sheegayay guddiga maxaan kuu sheegaa doorashooyinka aysan xakamaynin sidaa laysu dardaraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha afar laatan sac waa qaydaan laakiin hadda waxaa loogu af- carab laalaadinayaa waa la idin siinaa loogu haayo in ay siyaasadaanayta socoto iyo systemka socda inay taageeraan keliya lee un loo yeelay iyo jaranjaro in laga dhigto ma ahaane ilamaha in kootadoodii iyo maxaa kuu sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono gabagabada doodaan isla soo gaarnay muna iyo iyo xildhibaan caasho haddii ay dhacdo in dumarka helaan saamiga boqolkiiba soddon loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan haddaan muro ku royo zaynab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way caddaa gabdhaha soomaaliyeed hadday helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go-aanada dadka laga- la gaa- gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd een- een dowladda dhexe ay ku lahayd raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilan bulsha markaa maqashid waa waa haween iyo caruur Ar- dhalinyaro iyo haween percentage badan ay ay yihiin haweenka iyo iyo iyo caru- iyo maxaa la dhahaa dhalinyarada marka haddii gabdhuhu ay helaan xuquuqaadkii ay ku lahaayeen iyo saamigii ay ku lahaayeen dowladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo een si- een hadaf siyaasi ah oo cad oo dowladda soomaaliya iyo weliba xukuumadda dambe oo imaan doonta ay u noqon doono inay ay- ay wanaag iyo horumar gaaraan xildhibaan caasho cabdulaahi ciise
horta horeete haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa waaye lafdhabarkii dalka dadka keliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan kuu sheegayaa eh, haweenku maba ku jiraan eh, siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsigii dhammaa haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboleedyada haweenku ma jiraan ibn xitaa gudoomiyaasha eh, eh, madaxweyneyaasha haddii laga dhigin ku- ku-xigeenyaasha xitaa lagama dhigin Eh, baarlamaanka xitaa laguma darin Eh, maamulkii kaleento micnaha eh, dowladda dhexe eh, inta badan kuma jiraan marka eh, miiskii wadahadalka ee go-aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashii kuma jiraan say ku helayaan marka eh, eh, in ay kootadoodii iyo maxaan kuu sheeg saamigii la siiyey ciddii miiska uga hadli laheydba haddii ayba jirinbo yaa ilama aha inay gaari karaanba eh, eh, go-aan qaadashadiiba aysan ku jirin ma gaari karaan horumarkaasay t- eh, inay kootadooda helaan oo ay gaaraan eh, in la siiyaba kootadooda aad baad u mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsantahay zaynab adiga iyo dhegeystayaashii v o a waa mahadsantahay zaynab adiga iyo eh, dhegeystayaasha v o a iyo shacabka soomaaliyeed xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay caashe cabdulaahi ciise xildhibaan hore uga tirsanayd baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo muna xasan maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada dalka intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa voice of america saynab abuukarna aad bay u mahadsan tahay oo dooda gaaban nala socodsiinaysa haatana ku soo dhowaada qurba joogtii waxaa soo diyaarisay saara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha magaalada real de janeiro ee dalkaasi brazil oo ah magaalo haatanba uu ka soconayo ciyaaraha caalamka ee olombikada waxaana halkaasi ku dhaqan tiro aad u yar soomaaliya guud ahaanba dalka gaar ahaana kuwa doonaya inay halkaasi ka soo baxaan oo shaqooyin si ku jooga kumeel gaara cabdinuur faarax maxamuud waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan wadankaasi bal cabdinuur ugu horreyntii barnaamijkeenna qurba kusoo dhowow iiga waran soomaalida ku nool real de janeiro saaraha aad baad u mahadsan tahay Een, waa ku dhawaahay barnaamijka qurbe magaalada rio janeiro ama guud ahaanba waddanka brazil soomaali badan kuma noola tirada anigu aan ogahay ee rasmiga waxa weeye lix wiil oo soomaali ah oo ay laba dhowaan timid Een, afarna ay ilaa adigu laba sano meelo joogeen iyo laba nin oo anigu aan ka mid ahay oo dhowr sano joogtay marka guud ahaan dad soomaaliya oo faamila oo degan ma jiro waa rag dhallinyaraha oo meeshaan yimid oo si ku meel gaaraya aan isdhihi karo qayb ka mida way u joogaan adigu meeqaad deganta maxaadna ka qabataa anigu afar sanaan deganahay een, waxaan u imid markii hore hawl shaqo markii dambena adigu de shaqadeydii baan sii watay sidaasaan u deganahay marka waan ka shaqeeya waan degana waa garta marka xagga nolosha iiga waran magaalada hadda joogto waxaa ka socda ciyaarihii olombikada adduunka waxaan f- dareemi karaa inay tahay qaali waxa loogu xusha halkaasi iyo dadka faraha badan ee ka qaybgalaya intaba laakiin magaalada kale ee aad degantay aad ka timid iyo nolosha caadiga bal iiga waran saaraay horta wadanku een, hadda wuxuu ku jiraa soo dhaweynta ciyaaraha olombikada oo adduunka o dhan uu ka qayb gelayo oo intaasoo dal ay ka qayb galayaan buu ku jiraa markii aan laba u kala qaado nolosha caadiga ee aan aan ahayn tana oo kale dee middaas soo dhaweynta ee wadamada badan nolosha waa nolol caadi ah waa nolol aad iyo aad mataqaanaa u jaban wadanku wax soo saarkiisa ku fira oo wadan dabadda ku tiirsan ama wadamada dabadda ku tiirsan maahan isaga wax soo saara anigu waxaan deganahay magaalada riyo ee la yidhaahdo francisca badnau oo ku taala xuduudka ay la leedahay brazil argentina gobol la yidhahdo barana oo beeraha aada ugu fiican baan deganahay gobolkaas marka wadanka guud ahaantii noloshiisa aad bay u fiican tahay taas waa qodobka koowaad oo sida guud ah qodobka labaad waxa weeye haddeer ciyaarahay soo dhaweynayaan oo brazil ay soo dhaweynaysa khaasatan magaalada rio de janeiro ee qadiimiga ee magaalada labaad ee wadanka ugu weynaa Waa gud- nolosheeda aad bay ukacsan tahay wax kasta waa qaali taxi hadday noqoto maqaaxi hadday noqoto hotel hadday noqoto wax kasta oo adeega oo ay u baahan yihiin dadka soogolootiga ah ama dadka mataqana soogolootiga yaan hore dadka ciyaaraha yacnaha lagu soo dhaweeyo ama kasoo qaybgalaya wafuuda iyo dadka dalxiisayaasha wax kastaba qaali weeyaan marka magaalada waxaa loogu doortay waa magaalo cimiladeedu ay fiican tahay waa magaalo aada u qurux badan waxay leedahay meelo badan oo dalxiisya oo dabiiciya Waa waa gartay.
magaalo aad shantii sano ugu dambeysay aada looga shaqeeyey goroomadeeda iyo meelaha bad- kala bedelan oo yacnaha dalxiiska loo tegay marka waxaan dhihi karaa nolosha rio de janeiro hadda way ka duwan tahay nolosha steedyada kale magaa wadanku waa steed steedyada steedyada kale way ka duwan tahay Waa gartay.
Waxaana kalifaya waa soo dhaweyntaa sidaa wey Een, cabdinuur waxaad ii sheegtay in tiro wiilal oo afar ah ay joogaan ilaa iyo lix een, wadanka intaad ka warqabto maxay ka qabtaan maxayse ahayd ujeedada meesha ay u tageen dadka soomaalida ah saaray horta wiilashan socdaalkooda wuxuu qayb ka yahay ama uu ka- uu- ama uu mataqaanaa een, waa lagu soo- aan ku sheegi karaa dee socdaalka soomaaliduba adduunka o dhan ay ku marayaan ama shaqa ha raadiyeen ama dee waxaa layna dhihi karaa dee soomaalidu waa wadamo badan oo adduunkaabay joogtaa Een, aniga xataa waa layla yaaba markaan ahaa brazil baan joogaa dad kale marka waxay qayb ka tahay dadka dhalinyarada oo soomaalida ee shaqadoonka ee nolosha raadinaya bay ka mid tahay inay meeshaan yimaadeen Een, de- qofkuna socdaalka uu ku baxo oo wadankiisa kaga baxo nasiib weeyaan inuu qof marka ugu horeysa socdaalka soo abjaro iyo inuu socdaallo kala sii galo meelo kale kusii ha- eh, kusii hakado marka waxaan isdhihi karaa een, rag adigu laba xubnood ama laba wiil oo camal waa rag caadi deegaan hadda noqday laakiin ragga kale oo anigu markaan la sheekaystay qayb ka mid a waxay ii sheegeen meeshaan si kumeel gaara inay u joogaan Een, niyadooda ama ujeedkoodu inuu yahay inay meelo kale uga safraan intaasoo sa ii shaacin marka anigu waxaan isdhihi karaa waa socdaalka dhali- soomaalidu ku jirto waxaa xusuudooda saaray een, lixda nin aan kuu sheegno lix nin oo dhallinyara inay yihiin Waa oo gartay.
taasuna waa wax mataqaanaa si kale waa si- waa waa mid la isdhihi karo een, waxay tan qayb ka tahay dhallinyarada soomaaliyeed safaraadaqa iyo dowlad la-aanta haysata inay qayb ka tahay oo ay la yihiin mataqaanaa meel ay tacliintoodii iyo deganaanshadooda ay ku qaataan sidaasna safarka ay kusoo galeen taasna Qofkii- taasaan aan isdhihi karaa waa waa yahay qofkii ku cusub wadankaas ee ka imaaday wadan kale sida hadda soomaaliya oo kale waxa uu ka qaban karo ama hadafka ganacsi uu ka gaari karo dalkaas waa mid intee leeg labadan u kala qaadno nin dhallinyara ama qof dhallinyara oo soo galay oo isxoogsada oo aan lacag haysan wuxuu ka qaban karaa waxa weye waa inuu shaqo raadiyaa wasaaradda shaqada oo kale iyo guru iyo hay-adaha shaqada qaabilsan ee dadka qaxootigaas oo qaabil soomaali keliya ma joogtee qaxootiyaan badan baa jooga siriyaan baa xataa dhawaan soo galay bakistan iyo bangladesh baa jooga afrikaan fara badan baa jooga marka qofku hadduu qof dhallinyara yahay oo uusan ku tiirsanayn lacag kale ama uu kabaniisa ku tiirsanayn dee uu shaqo tegaya kabaniyaasha ushaqeeya waxaa loola waxaana loo shaqeeya waxa weeye waa een, meelo kala badan baa loo shaqeeya sida een, warshado iyo wixii lamida een, qofki oo ganacsi ka samaynaya taas waa baati gaara oo qofka ganacsi dhan wey. wadanku waa wadan ganacsi caan ku ah waa wadanka sa- aanan filaya inaad garanayso wadanka sokorta ugu badan adduunka u dhoofiya Mhm.
kafee u dhoofiya baalka chicken la yidhahdo ama digaaga oo kale u dhoofiya marka haddii taasoo ay noqoto qof lacag haystana dee wuxuu gelayaa inuu qaybta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo qa- xaggaa ka wareego oo dhankaas galo inkastoo soomaali saasi hadda aan anigu aanan ogeyn laakiin soomaalida dhalinyarada hadda aan jooga waxay ka shaqeeyaan waxa weye warshadaha iyo meelaha kala bedbelan bay u shaqeeyaan sidaa wey waa gartay bal nolosha marka ma nolol adag oo qaaliya mase waa nolol iska degan gobolada marka laga soo tago magaaladan ciyaaraha ay ka socdaan markii aan markaan aan kuu sheego dee dadka caadiga ah ee braziliyaanka noloshooda waa caadi waa weliba iyagu faa'iiday ku qabaan sharti kastana ama ganacsada ha ahaado ama si kale ha ahaadee waa wuu ku faraxsan yahay noloshiisan maxaa yeelay wadankii baa dhaqaale soo gelaya laakiin qofka een, shisheeyaha ama qofka wadankan jooga ama dalxiiska u yimid qof kusoo talagalay qaaligaas maaha laakiin qofka ay la kulantay waxay ku noqonaysaa qaali aad bay qaali ugu noqonaysaa maxaa yeelay wax kasta waa qaali hoteelka oo kale caadiga ah oo aan ahayn hoteelada waaweyn oo kale Een, wuxuu wa- wuxuu hadda la qiiman yahay hoteelada waaweyn oo kale taxigu waa lamid maqaaxigu waa sidoo kale marka nolosha qofka aan kusoo talagelin qaali bay ku tahay hadda guudna nolosha guudna braziliyaanka wadanka brazil noloshiisu maaha mid mataqaana aad qaali u ah inkastoo hadda ay ka jiraan yacnaha ay ka jiraan qalalaasa xagga siyaasadda iyo waxyaala noocaas uu ka jiro haddana waa wadan degan weeye xagga dhaqaalihiisa iyo xagga deganaanshihiisa iyo xagga mataqaana maamul iyo dowlad ahaantiisa waa dad aad noloshiisu ay kontroolan tahay weeye oo aad iyo aad u heer cabdinuur faarax maxamuud oo isagu ka mid a soomaalida degan dalka brazil khadka telefoonka ayuuna nolosha halkaasi iga waramayay barnaamijkeenan qurbe barnaamijkiina waa naga intaa toddobaadkan inta aynu kasoo socdo ku kulmi doonana nabadgelyo
idaare cabdi axmed ayaana qurba soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa washington haatan heestii loofaar ayaan idiin soo qabanaynaa waatan fanaanada axmed queen
Taylor, you're in. cabeenta kaluu ruuxa siisay
anoo libinta caashiq liibaan ka gaaray admalaaca beenta kalula oo hasii dayn codkii xamdi kuyin ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenne intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daamdurey iyo haaruun macruuf oo garabkayga midig fadhiyo oo idin leh nabadgelyo siisay